door dariiq mustaqiim dariiqa toosan inay tahay ayaan anagu ictiqaadsanahay haddaan ahla sunna waljamaacanay wahiya jamaacadaas waxa weeyaan dee xaqaa ku sugan dariiqaa toosan ku suganna alfirqatu naajiyatu waa firqada iyadu badbaadaysa wahiya maa kaana caleyh markaa jamaacaduna imaka oo jamaacadan xaq iyo sawaabku wuxuu noqon ama lusuumka jamaacadaasi maa kaana calayhi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay iyo dee saxaabadiisii wixi ay kuba sugnaayeen wamaa cadaaha wixii dariiqaa khilaafsan ee ka leexsan ee kala duwan ee ka soo hadhay ee min firaqi dalaali baadida kooxeed firqooyinkeedii kaba midi fa zayqun leexasho xaqi laga leexday weeye wa dalaalun hallow weeye wamaylun can ilxaq zayq iyo mayl waa isla mid xaq oo lagaba leexday wa cadaabun fi dunya waalaakhira iyo cadaab cadaabka adduunyo waa fitantan dhibtan iyo waxyaalaha ee adigu bal matalan taasa in ayay noqon bicadaabka aakhirana waa cadaabkii maxuudkaah wa cadaabun fi dunya walaakhira qaala tacaala waana hada siraabii mustaqiima faatabicuuh walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih kale waa aayaadkii ugu dambeeyey suuratu ancaam waxa weeyaan wasiyaadka kala duwanna ayna kuma sugnaayeen marka ilaahay wuxuu uhi waana hada kaanbi kula darmay waidalikum ma wasaakum bih ayaa ka horeysay ama ayaddii hore ay kuba dhammaanaysay oo umuuraha aayaadka hore laydinku faray ee laydinkumarkaa laydin faray waa siraad waa ilaahay idiin dardaarmay waana hada kaasi siraadii jidkayga weeye mustaqiiman xaaliya isagoo toosan ee fattabicuuhu raaca oo waxaa laydin dardaarmayo ee laydin faray taas la yimaada wixii laydinka nahiyana ka dheeraadoo kaa ku toosnaada waa jidkaygiya walaa tattabicu haraacina asubula jamcu sabiilin weeye waa adduruqa almukhaalifata lahu sabiilka ama siraadka mustaqiimka ee waxaa dee laydiin dardaarmay oo fulisaanba ah dariiqyada ka duwan ee khilaafsan haraacina oo fatafaraqa bikum kale asalku wuxuu ahaa ama dee ficil ahaan baan u jeedaa in tatafaraqa oo laba ta-ood baa ficilkani lahaa ee labadii ta-ood mid ahaan baa xadfan iyada halkan qur-aankana dee tanazalu lmalaa'ikatu oo dee waa asalku waa tatanazalu bay ahayd waana arin macruuf oo dee xaggii naxweye macruuf kuba ahoo haddii ficilka mudaaric laba ta-ood ay bilowgiisa wadagalaan waxaa dee jaa-isa in midkood la gooyo oo la yskar gooyo waa takhfiifaan ama ikhtisaar ahaan asalku wuxuu ahaan lahaa fatatafaraqa wey oo imanka tafaraqa waay waay ficilka ficil mudaaric weeye ma hadda ficil maadiya waay se tanazalu lmalaa'ikatu oo tatanazalu wamaa bitaayin ibtudi qad yuqtasar fiihi calaa ta katabayan lcibar ibni malik alfiyadiisoo kale wixii laba ta-ood lagu wada bilowdo waxaa banaaneedesan indee mid waxaa lagu gaabsan karaa buu ka cabira lagu gaabsan karaa mid ahaan labadiita saa tabayanu lcibaru oo asalku tabayana maa tabayan haddii laa ficil maadi buu ahaan laa tanazal oo kale dee ficil maadi buu ahaan laa yatanazalu tatanazalu iyo tatabayanu imanka fatafaraqa fatatafaraqa ay leexato oo bikum subushaas oo raacdaan kale dariiqiisa khilaafsani can sabiili dariiqiisa ay idinkala leexato oo haddii dee ay dhacdo ina subusha mukhaalifada ee dariiqiisa markaa khilaafsan aad raacdaan waxay idinkala baydhaysaa idinkala leexanaysaa dariiqa mustaqiimkee laydidhi raaca ee iska jiro kaasun ku sugnaado kuwa kale ha raacina wa diinullaahi diinta ilaahay waaxidun waa mid wahuwa alislaamu oo diintaas markay noqoto xaggii dee ictiqaadba ama usuushii diinta oo dhan wixii ilaahay jideeyo rusushii oo dhankii ugu horreeyey kii ugu dambeeyey u jideeyo waa dee diintan islaamnimo taas bay aydee sharaaicda ayunbaaba lagu kala dunaayo wadiinullaahi waaxidun wahuwa alislaamu islaamkuna waa is-islaamka ilaahay subxaana watacaala laysu dhiibayo loo hogaansamayo loogu hogaansamayo bitawxiidi walinqiyaadi bidaaca tawxiidkiisa oo isaga keligii un la caabudo daacadiisiioo dee la adeeco laga beri noqdo dee taasaa tawxiidkiisaaba ah macnihiisiyo shirkiiyo taas taas bay tahay haddaba diinta ilaahay waa kaa keliya taa oo kaba cabira fi lardi wasamaa qaala tacaala ina addiina waa diinka mardiga ah ee maqbuulka ahi cinda allahi ilaahay agtii alislaamu islaamnimo weeye wa qaala tacaala waman yabtaqi ruuxa dalba hayr alislaami islaam waxaan ahayn diinan diin ahaan u dalba oo dee ka diin yeesha waxaan diintaa islaamnimo ahayn falan yuqbala minhu lagama aqbalayo wahuwa isaguna fi laakhirati aakhira min alkhaasiriina kuwaa khasaaray ayuu ka mid noqonaya wa qaala tacaala waraditu lakum اlslaama diina waraditu waan raalli noqday lakum idinka alislaama diina fahuwa markaa haddaba islaamnimadku addiinu diinkii weeye alxaqu xaqa ahaa aladii diinkaasoo bacaa allahu ilaahay diray bihi diinkaa la soo diray jamiica rusuli rusushiisa dhammaantood oo dhan kaas bay min awalihim ilaa aakhirihim muxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laba yimaadeen wa huwa diinkaas xaqiina waxa weeye ama islaamnimadkan iyo isudhiibka rabbi ee towxiidkiisa iyo daacadiisa oo la hogaansamo la ysugu dhiibi alla yucbada inaan la caabudin ila allahu tacaala ilaahay un mooye waan yucbada in la caabudo rabbi bimaa sharaca wixii isagu jideeyey oo dee rusushaas kala duwan ee uu soo diray wixii uu soo dhiibay ee dadka ay soo gaadhsiiyeen ee isagu jideeyey kaasun lagu caabudo oo markaa keligiina la caabudayo taas baa islaamnimadku noqonaya ama isislaamkan fahaa min rasuuli ma jirin rasuul ilaa oo uu jiro rasuul waqad ursila waxaa lala diray min islaam islaamnimo rasuulkaasoo rusushii ilaahay ka midi islaamnimuu laba yimi waana islaamnimadka caamkaasa aan soo sheegay oo ay rusushoo dhamme ay kuba wada kulmeen koodii hore ilaa koodii dambe oo arrinkuna yahay alistislaamu lilahi bitowxiid dee taas iyo in lagu caabudo waxa uu jideeyey qaala abnaahu yacquuba shawaahid kooban buu inooga soo qaadaya bal rususha say diintoodu islaam u ahayd qaala abnaahu yacquuba waxay yidhahdeen calayhi asalaamu lahu ay yacquub marabkii ku yidhaaheen markii uu dee yidhi maxaa aniga dabadee caabudaysaan waqtiyadii uu dardaarmayey umuuray soo tiriyeenoo dee waxaanu caabudaynaa dee adiga rabbiga iyo ilaahaaga iyo aabbayaasha ilaahood markaas idhan wanaxnu lahu muslimuun annagu kuwa isaga u hoggaansamay oo isu dhiibaya taas baan naho muslimiina waqaala muusa wuxuu ihi yaa qowmi waqaala ya muusa baa kaba horeysay yantan aayadda bilowgeeda waqaala muusa nebi muusa wuxuu ihi yaa qowmi tolka yow in kuntum haddaatiin aamantum billaahi ilaahay kuwa rumeeyey facalayhi tawakaluu isaga uun tala saarta oo ku tawakula in kuntum muslimiin maxlushaadku halkan marka haddaatiin dad iyagu muslimiina aad tihiin dee rabbigiin uun tala saarta isagaa dhibtan fircoon iyo waxyaalaha idinkaga kaafin wey waqaalat balqiis waxay tidhi wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi caalamiin markaa waxay ka horeeyeyba inay sheegtay qiratay inay nafteedii dulmiday oy ku dulmiday dee cadceedii iyo wixii ilaahay diinkii ay caabudaysay markaa hore inay taa nafteedii ku dulmiday baa halkan ka horeysay markaasaa maxay tidhi wa aslamtu waan hoggaansamay oo waan islaamayba maca sulaymaana sulaymaan maci yaanu hogaansamoon isla lilaahi rab alcaalamiin ilaahay rab alcaalamiin aha qaala asxaabu ciisa waxay yidhaaheen aamanaa billaahi washad bianna muslimuun oo dee markii uu yihi nebi ciise ka ogaada xaggii qowmkii dee gaalnimo iyo xaafarmaxasa min kufra gaalnimo uu ka ogaaday xaggoodi iyo dee isagabay qatligiisa inay doonayaan u yihi man ansaari ila allah ayay yidhaheen annagaa ah ansaartaada dee ilaah maci markaasay yidhahdeen aamanaa billahi ilaahay waan rumaynay washhad waxaad markhaati ka noqotaa ciisow bianna muslimuuna muslimiin inaan nahay bal adigu dee waxa weeye waa taasoo islaamku waa islaamka caamkaa waa islaamka ilaahay subxaana watacaala rasushii oo dhan laba soo wada diray waana islaamka dee diintooda markay noqoto islaamnimo ay mid ku ahaayeen saa rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu kuba shabahay yii naxnu ikhwatun licallaatba ambiyadu hadday noqoto ama alambiya ikhwatun licallaat ama naxnu macaashira alambiyai diinuna waaxidban bal taas bay wahuwa diinun wasad waa diin wasad ah kama qaala tacaala diinkaa dhexdhexaadka aho wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan dee kollay day ummaddii waxay wasad u noqotay diintoodii baa wasad ah walow dee ummad baa lagaba hadlayay oo waxa weeyaan waana aayaadkii dee xaggii qiblada iyo waxaweye markii dambe loo soo bedelay kacbada iyo taas bay ahaydba ilahay wuxu uhi wakadalika oo dee waxaa ka horeysay in ilaahay dee cidii uu doono dariiqa mustaqiimka dee uu kuba hanuunayo dadka muslimiinta uu kuba hanuunayo wakadalika saa aan idinkuba hanuunay idinka taas waaba dee qibladoodiibaa qibladii lagaba yeelay waxa weeyaan sariidka iyo jidka aan idinkuba hanuunay saas oo kale un baan jacalnaakum idinka dhignay ummatan ummad wasadan kollay wasadkan dee khiyaar ah dhoor ah cuduul ah siay dee shuhaadaba u noqdaan dad markhaati gala oo rusushii kale markhaati u noqda waayo ruuxan khiyaarkaa ama cadliga ee cadaala u sugnaatay ayaa kaa markhaatigiisa la aqbalayo ummaddiina markhaatigeedii waa la aqbalaya rusushii kale ay u markhaati furaysa marka qiyaamada la yagaadho ay ambiyadiisa nebi nuuxiya u markhaati furayso waxaan idinkaba dhignay ummadda khiyaarkaa kollay macnuhuna dee xagga aayadda taas bay ahaydba oo taasay macnuhu aayaddu ahayd fahuwa haddaba diinkan islaamnimo wasadun filcibaadati xagga cibaado markay noqoto dhexdhexaad weeye oo had iyo goor dee alxasana bayna sayi'atayn baa laydhaha xasanadu laba sayi'ay u dhaxaysa ama tana idhahan idraaf dee ifraad iyo tafriid dhexdood ayaaba arrinkii fiicnaa yahay laba sayi'o waa sayi'adan huluwiga iyo sayi'adan taqsiirka ayaa wixii fiicnaa kolley u dhexeeya un diin ullaahi bayna algaali waaljaafis iyo axad salafla diinta ilaahay wuxuu dhahay kaa haaliga ah ku xadgudbaya dee intii loo xadeeyey dhaafaya iyo kan ingegaba dee isagii ka qaafilkee fara kaba qaadaya ayuu dhexdood yahayba haddaba cibaadada markay noqoto bayna alguluwi wataqsiir waana umuurihii aan soo yar sharaxnay guluwi iyo taqsiir baa diinta ilaahay aatay wasadun fii xaqi nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisana wasad baa diintu tahayo laa guluwa ay laa guluwa fiih walaa taqsiira in laguba xadgudbo dee martabadii ama martabo aanu gaadhsiisayno saa uluuhiye iyo waxyaale iyo loo sugoba taas ama qeybiin oogiyo umuuro ee kolkol dadka iyagu ammaanta iyo madxigiia laba yimaada qasaa'idooda waxyaale ku yimaado martabadii dee basharnimo iyo rasuulnimoba la dhaafinayo taas waa quluubay noqon tafsiir oo dee waxa weeyaan saa yahuudiba ay ambiyadoodii oo kaliya kula dhaqmayeen oo kale ay taasi noqoto waa in dee qadarkii ilaahay gaadhsiiyu kaba fadilay dad oo dhanba waxa weeyaan loo sugo la raaco ee la jeclaado jacaylkiisii haddaan laba helina ilaahay subxaana wataala waaba kaa rasuulka ila iimaankii baaban la helayn oo laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayh dee taas min nafsihi wawaalidi wawaladihi ajmaciin min waladi waalidi wannaasi ajmaciin ba bal haddaba gulubay jaanibkaasna tay wa huwa wasadun diintan islaamnimo wasad weeye fii baabi sifaati baabka sifaatka markay noqoto bayna man shabahu llaha bikhalqi dadkii iyagu mushabihada ahaa ee ilaahay khalqigiisa kuba shabahay ee iyagoo hadaba maalan de ibaatkii waa ibaatkii oo lagu xeel dheeraado uun oo la taxqiijiyo ayaa wuxuu gelaya dee tashbiihbu kuba dhacaya kuwaas iyo wa bayna man cadaluu sifaatii tansiih waa ilaah waa u sugnaadee tansiihhaasoo lagu xeel dheeraadaana hoode ay keento markaa wixii ilaahay isu sugay ee sifaad ahaa ama rasuulku u sugay inaan loo sugina iyadna tacdiil bay noqonaysaa oo jaanibna waa ibaat maala mubaalaga fi libaat jaanibna waa mubaalaga fi tansiih umay haddaba labadaa xaalo ayaa diintii uba dhaxaysaayo waxa weyaan waa ilaahay subxaana watacaala in loo sugo wuxuu sifaadee isagu isu sugay rasuulkiisa uba sugay iyadoo bal maalan aan dee lagu shabahayna khalqigiisii aana dee waxyaalihii makhluuq lagu yaqaanin aan lagalaba mudrigahayn wabayna man cabdaluu sifaati wanafaw macaaniiha macaanideedii anfiya wa wasadun fi lqadar baabka qadarkana wasad weeye diinkiio bayna man nafaw ciddii anfiday iraadat alinsaan kuwa insaankaba iraadadiisa anfiday wahum ljabriya wa bayna man jacaluu kuwii kaba yeela alinsaana khaaliqan wasii muctasilo liafcaali afcaashiisa mid abuuranayo wahum lqadariyatu waa kuwa qadarkaba inkiraya wax la qadaray ma laha ahaayo dadku iyagaa waxaan iska samaysanaya wasadun markay wacdiga iyo waciidka baabkiisana noqoto bayna alamni min makr illahi walyasi min raxmati wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala isagoo kitaabkii khatimaya fahaada kani wuxuu ishaarayaana waa kitaabka bilowgiisii wixii aanu ku soo marray ilaa imaka umuuraha caqiidada ku tacalluqsanaayu inoo soo caddeeyey taas ee uu kaba bilaabay dee waxaanu ku qowlaynaa dee taas waa halkii cibaaradiisii bilowga ahayd ilaa imika weeye fahaada kan oo waxa aan matalan awal alkitaab ilaahuna inoogu soo hormaray oo dhan buu ishaarayaa diinunaa diintayadii weeye aan ilaahay uguma dhowaanaynaan kaba diin yeelanaynay wa ictiqaadunaa ictiqaadkayagii weeye daahiran wa baatinan daahir iyo baatinba oo dee daahir ahaanna waan ictiqaadsana waa wixii aan kuba dhawaaqayneen dee ku dhacmaaneen ku camal falaynay baatinkana waa waxaan ka rumaysanahay oo daahirkayaga iyo baatinkayag halkan iskuma khilaafsan wey wanaxnu anagu buraaun kuwa beri ka aayaan ama waxaan beri uga noqonaynaa ilallahi tacaala ilaahay min kulli man shaksi am min kulli maa kii dhammaantii weeye khaalafa khilaafa alladii kii dakarnaahu bayana waxa aan soo sheegnay muctaqadkii muslimiinta muctaqadkii ahla sunna waljamaaca waxalla wixii khilaafsanaya muctaqad kale ah anagu taa beri ayaan kaba nahay wanas'al allaha tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa oo arrinku maaha macrifo iyo aqoon baan yeeshay waxaan waan garanayaa oo dee khalaas markaa wtaasaan kuma sugnaanayaa haddaan ilaahay kugu sugin oona ku ilaalin iyada kuma sugnaanayso macrifo keliya iyo aqoon keliyooda waxaan u yeelatay kuma filla baryadii ilaahay ee wakhti kastaba la baryay inuu dariiqaa kugu sugo ayaa meeshii taallo oo haddaana taa helinna maba helaysid waatan aan ku celcelinayno salaadeenna oo dhan ihdina siraad almustaqiim taas inagii bal lagaga dhigay rukni arkaantii salaada ka mid oo salaadii aanay naga ansaxin haddaynaan laba iman arrinku markaa macrifo iyo garasho iyo aqoon ruuxu wuxuu yeeshay uuni arrinkan sugnaanshihiisa ma keenayso ilaah baa subxaana wa tacaala umuruhu gacantiisa ay ku sugayiin hidaayada isagaa leh ruuxu markuu garto inuu ilaah hadiyo goor weydiiso inuu kuma sugo saas buu yidhi sheekhu wanasalu allaha tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yusabitanaa inuu inagu sugo cala aliimaani iimaanka inagu sugo wayakhtima lana arrinkuna waa xusna alkhaatima ma waa khaatimada inama alacmaalu bikhawatimiha wayakhtima uu khatimo oo lana anaga bihi iimaankaoo ee adduunyada aan ka tagnon kaga baxno annagoo iimaankaa kuba sugan wayacsimanaa uu naga ilaaliyo min alahwaa'i hawooyinkii almukhtalifati waa waxyaalaha ruuxu dee naftiisii alamaara bisu uu raacay oo kulaba yimi oo sharci uu raacay aan ahayn bee taas ilaahay nagaba ilaaliyo iyo walaaraai aaraadi almutafariqati kala tagsanayd iyo walmadaahibu madaahibtii araniyati xumayd weeye faasidka ahayd mil mushabihati sida kuwa iyagu khalqigiisii ilaahay kuba shabahay walmuctasilati kuwa iyaguna de waa qadarka iyaguna qadariya jaanibkaa kaba ahayn oo qadarkaba inkirayay iyo dee muctasile kolley aqwaashoodna macruufayd badhna waan soo aragnay waljahmiyati iyo kuwa iyagu jahmiyada la odhanayo sifaadkii ilaahay subxaanah wa tacaala inkirayayba waljabriyati kuwan kaba dhigay addoonku inuu majbuur yahay oo wax ikhtiyaara iyo wax uu leeyahayba aanu jirin xarakadiisa ficilka uu laba imanaya sida ka xarakat murtaxishoo kale iyo kaba dhigay iyo walqadariyati kuwa iyaguna qadarkaba inkirayay iyo waqayrihim qayrkoodba min aladiina kuwia khaalafuu sunnata sunnaha khilaafiya waljamaacata waxaalafuu la heshiiyey weeye la saaxiib noqday adalaalata hallowga wanaxnu annagu minhum iyaga buraaun ama buraaau kuwa beri kacaayaan nahayba mabarahum beri ayaan kaba nahay wahum iyagu cindanaa agtanada dalaalun amaayo dulaalun ba waa jamcu daaline dulaalun kuwa hallowsan weeye iyagu agtayada iyogu ardiyaa kuwa xaaladoodiiyo dariiqadoodu mid faasida ay tahayba wabilaahi alcismatu watawfiiq alluga alradiyatu alfaasida asharx wanaxnu qad bayanaa diinana wacaqiidatana waan caddaynay wahuwa kulu maa sabaqa waxa la wixii hormaray weeyaan dakarnahu aan soo sheegnay faadaakaasi ictiqaaduna aldaahiru waalbaadin waa ictiqaadka iyaga daahirka iyo kaa baadinka walasnaa mana nihin minman yudhiruuna qolooyinka muujinaya daahirsanaya hayra maa yubdinuuna waxyaalaha ay qarsanayaani hoose ay u qarsoon wax ka duwan daahirsanaya manihin wanatabara'u waan beri noqonaynaa ila allahi tacaala min kulli qowlin qowl kasta iyo waaxadin shaksi kasta oo khaalafa khilaafay shay-an shay mima sabaqa waxaa dikru wa bayaan waxyaalaha muctaqadkii dee muslimiinta ama ahlusunna waljamaca muctaqadkoodiya ee khilaafay kaa beri baan kala noqonaynaa wanasal allaha tacaala an yusabitanaa inuu inaguna sugo cala aliimaani baan weydiisanaynaa kama kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yaquulu yaa muqalib alquluubi habit qalbii calaa diinika rasuulka ilaahay baa taas isagoo ilaahay dembigiisii hore kii dambaba u dhaafay bayuu haddana isagoo dee rabbigii u khuduucaya cubuudiyada xaqa gudanaya inagana inoo jidaynaya si aan had iyo goortaa u badsanno dee uu inoo sheegay qulubta raxmadee qulubta dadku inay dee ay tahayba ilaaha raxmaana gacantiisa ay ku sugantah yuqalibuha kayfa shaa xadiidkaabay kuma timiye yaa muqaliba qulubta kii gedgediyayo ee rogrogayayow sabit qalbii calaa diinik waa iimaan iyo dee waxa weeyaan baaba dee kufri ila liimaan ama iimaanniba ilaa kufri iyo dee waxyaalihii kale uga dhexeeyey sabit qalbii calaa diinik ilaahu qalbigaya ku sug diintaada kole xadiidka qolooyinkii wariyey waana xadiid inoo sugan xagga hoose ayuu inoogu sheegay laakiin cibaaya la yar baa dhacday nusqadiinana way ku sugantay taydna waa kuba sugantay qolooyinkan wariyey markii uu sheegay buu xaakim kole waa sadarka afraad halka ugu dambaysa muxuu yihi qaala alxaakimu jamiicun calaa shardi muslimin walam yukhrijah cibaaradaas baa idiin sugan ana way igu sugan tahay min jamiic la yidhahdo sanadka xadiidka xaakim kuba sugani maba jirtana cibaarada waxa weeyaan sawaabkeedu waana hadaladii xaafid lagubaamee xaakim laguma yaqaanay markuu axaadiida soo naqliyo cibaarada halkaa jamiic dhacday waxaa ku saxanaysaan saxiixun macnaha waxa weeye lafdigu صaxiixun calىa shardi muslimi walam yukrijaahu xadiidku waa xadiidka صaxiixa oo wuxuu saxiix ku yahay shardiga muslim macnaa ruwaadan xadiidkan aan kaba warinayo muslim yaanu warininba ee wuxuu leeyahy waa ruwaadii muslim uu wax ka warin jiray oo shardiga muslim marka la eego shardiga ama muslim ama bukhaarina kolley shardi gaara oo mucayan oo kutubtoodii ay dee kala hadleen maba jirtee kay ku fasiraan culimmadu isticmaalkan ay isticmaalaan waa ruwaadan ama xadiidka warinaysa ayaa ruwaadii bukhaari ama muslim kitaabkoodii ku sugnayd ah laakiin xadiidkan la warinayaa kuma sugna kitaabkii xadiidkii abi daawuud baa wariyey ama sidoo kale xaakim baa wariyey laakiin rijaashan laga wariyey iyo ruwaadan ayaa ruwaadii kitaabkaas walow dee kollay taasi ictibaar ay yeelanayso maaha un magacii inuu magacii kitaab ku suganyay ruwaadaasi ruwaadiina way kala duwanta kuwa usuul ay kaba wariyaan iyo kuwa ay mutaabaciyo shaahid kama wariyaane laakiin oo kolley waxaa la eegaya marka cibaarada la idlaaqayo sidii ay uga warin jireen in looga wariyey dadkana hadday tahay kelikeli iyo hadday suuradan ay israacsan yihiin ay tahayba inay sidaa ugu sugayn haddii kale dee hadal baa iman kara waxa weeyaan bal taas teega waa kutubulmusalaxe lafdiga unbaa taas aa saxanaysaan kale kitaabkiisna waa saa ku sugan oo dee qaladkeenna kitaabku dhacay waayo xataa waanu laabnay saakaantii salaadiisi wax ka horreysay baanu laabnay kitaabkiisii oo cibaarade waa saxiixun calaa shardi muslimina walam yukhrijaahuna waxa ujeeddadu ay tahay xadiidku saxiixaba ahaado bukhaariyo muslim ay soo saareen oo damiirka yukhrijaahu aliftan tafniyadu waa bukhaariyo muslim buu ujeeda waana istilaaxa kitaabkiisa oo kitaabkan musadrigeebayde wuxuu u dejiyeyba axaadiis buu leeyahay bukhaariyo muslim ay ahayd inay wariyaan waayo kuwoodii bay la siman tahay ayaan ku sheegayaa iyagubu soo haleeshiisanaya wuxuu leeyahay axaadiis inay wariyaan bay ahayd markaa shardigoodii way buuxisay laakiin bay soo saarin weeye ee kolna isdaraagiisa in badan culimmadu kolkolbadi iyagu shardigiisii iyo wax ku dhowba aanayn bal kuwa daciifu taa yidhaayo kolley waa wahaamta sheekha kaba dhacday kitaabkiisa waxna de waa sidaa uu sheegaye laakiin cibaaradu waa taasee saxow waan yacsimanaa inuu inaga ilaaliyo min alahwaai ahwaadii almukhtalifati iskhilaafsanayd baan ilaahay weydiisanaynaa yo walawhaami awhaamtan jamcu wahm waa waxyaalaha lagu tawahumaiyo khayaalad alfaasidati faasidka walaaraai almutafariqati fi masaa'il ictiqaad iyo aaraada kala duwan kala tagsan masaa-isha ictiqaadka marka ay tahay iyo wlmadaahib radiati madaahibta xunxun alfaasiyati radiya iyo faasida waa isku mid kalmushabihati sida madhabta nimanka mushabiha ee ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisiiba kuba shabahay sifaatkiisii ka dhigay inay sifaatkan dadka uun ay yihiinba walmuctasilati iyaguna qolada muctasila la odhanayeen dee soo maray marar waljahmiyati nimanka jahmiya la yidhaaho waa nin jahmi safaan la odhanayey oo adigu kolley dowladii reer bani umaya awaakhirteedii la dilay adigu mka ayaa ninkan ahaa kolley nin kaleo jacd ibnu dirham la odhanaya meesha kaba horeeyey oo ninkaasna isaga nin khaalid ibnu cabdillahi alqasri la odhanayo ciraaq waali kaba ahaayo waasid magaalada la ydhaaho maalin ciid al adxa ay ahayd ayaa uu dilay oo markii khudbadiisii buu yihi waa ninkan ayuu ku soo daray markii uu dee salaadii khudbadiisii uu dadkii yihi dadkii muslimiinta daxuu xabaayaakum fa innii udaxii bijacd ibni dirham fainahu zacma ana allaha lam yatakhid ibraahima khaliila walam yukalim muusa takriiman waayo sifaadkii ilaahay buu inkirayay isaga anuu ka odxiyaynaya buu yidhi odxiyadaydii saan kama dhigayaaye dila waa khaalid binu cabdillahi waasid ciraaq bay ahayd waayo wuxuu sheegtay inaan ilaahay subxaana wa tacala ibraahim khaliil kama dhigin waayo sifaadku inkirayay ninkaa hore waa ninka marka hadalka waxaan bilaabay marka dambe dawaaiftu waa sii badnaatay jahmina isaga ayuu kaba qaatay jahminaisna dowladii reer banimey akhirkeedii kolley baan filay ayaa khuraasaaniyo nawaaxida laguma dilay marka jahmi waana ninkii maqaalada faafiyey markii dambe jacd ibn markaasuu gowracay halkiibuu ku gowracay waa halkii markaa meeshii bal marka haddaba kuwaasoo iyagu sifaadkay inkirayaan waa ku hale dee kalaanba ay inkirayaan ilaa umuurahaasoo dhan bay inkirayaanba iyo waljabiyati kuwan iyagu jabriyada ah ee dee iyagoo qadarkii kugu xeeldheeraanaya sugitaankiisii dadkiiba ka qaaday ikhtiyaarkii marka waxay noqotayba ilaahay ruuxa waxaanu ruuxan ikhtiyaar u lahayn kasabkiisiiba ahayn oo sida ruuxa la qasbay ama kaa murtacishka in loo qabto loo ciqaabay noqonaysaa waa ama dee ilaahayna subxaana watacaala dulmi waa kaba nasahaya taan iyo alqadariyati kuwa iyaguna qadarka inkiraya kole muctasilana jaanibka hadda qadariya kaba yimi o hayrihim fakul haulaai kuwa dhammaantood khaalafu sunna sunnaha way khilaafeen wa jamaacat almuslimiina muslimiinta jamaacadoodii jamaacat alxaqi xaqa jamaacadiisayd wawaafaqu dalaalata baadidii ama ahla dalaalana ama dalaaladii hallowgiina way waafaqeen oo waxaalafaha way la heshiiyeen oo waqaaluu biha way ku qowleenba fanaxnu inagu natabara'u waan beri noqonaynaa minhum iyaga ayaan beri ka noqonaynaa idcile id waa litacliil yalzamu waxaa laasima almuslima ruuxa muslimkaa ku laasima an yatabaraa beri inuu ka noqdo hadee khilaafana berina ka noqdo min ahli kufri walibtidaac kuwa kufriga iyo ibtidaaca wehelkaa wanaxkumu calayhim waanan xukumaynaa biannahum iyagu dulaalun kuwa hallowsanoo ardiyaa-u jamcu daalin weeye ta dambe ardiyaa-u iyagoo faasid ah oo xaaladooduubay kuwa radiyiintaa inay yihiinba oo faasid almadaahibi walcuquuli walaaraa ee madaahibtii iyo cuquushii aaraada waxoodaasi ay faasid yihiinba wallahu ilaahayna alcaasimuka wax ilaaliyo weeye walmuwafiqu ka isagu wax waafajiyana weeye wasala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina maxamed kalima aynoo jiri doonteen laakiin bal inta ka horeysa horta kitaabkii waa mahad ilaahay ilaah baa mahad leh waa inoo dhammaaday ilahayna waxaan ka rajaynaa bal inaynaguba anfaco kitaab kaloo da inoo daban gelayo marka la eego kutubtanoo dee diyaarinanoo jirta fiicnaan layd kitaab labaad inuu raacay laakiin xataa dee lamama helayo wax dee kitaab kimiya oo saasa ama munaasibay makaan mama jirto laakiin waxaan odhan lahaa bal horta kitaab kale duu dhammaaday celina aana jirin walaa dadka dhadhankoodu dee kutub masaajid ay arkeen laakiin xernima waxay ahaan jirtay mandiqada iyo sidii wax loo aqrisan jiriyo kayfiyadii kale dadka badankoodu ama waxa laga yaaba inaan dad saasoo soo maray aan jirin haatanna waaba dee dadkii saasaababay sii socdaanba laba arrimood oo yar muhima jirtay xagga dalabka mandiqadeenna ama habkii khaasatan loo jeeda de waxyaalihii dhaqankoodi iyo adaabtoodama jeeda laakiin markay kutubta dhigashadeedaan u jeedaa laba xaaloo muhimi u ahayd xagga kutubta iyagoo inay dabdin jireen ay qaban jireen iyagoo duruufta haddaanay duruufteena kutubtuna aan se loo haysanba bal kolkolna tacadiyo hawle ay jireenoo dhulkii la joogi jiray ee loo xarayn jiray sheekadu iyaguba hawlay lahaayeen mid xoolale iyo mid beerole way ahayd inta badan dhulka beeraha loo badnaayo ka istiqraar badnaayo markaa sheekha beertiisa waa in la qodo oo beertii loo qoday ahayd bal maalintii toddobaadkaa loo khaas yeelo maalin qoloyna way jireen iyagu waaadeeheekh bartani weli waxaan filayaa inuu nool yahay oo lagu lahaabay makaatan waxyaalo kale iyaguu dhigaa de waana nin da-ada ina far yare mandiqada jigjiyaaqabriwaa loo tegi jiray oo naxmadu aada u yaqaana marka laeego kitaabkan ila khudariga yani aad buu yaqaano kale u lahaa waxay noqonaysaa marka maanti maalin kasta maalin dhaaf baa loo aroorinaya maanta haddii kitaabkii la galo maalintii labadaba adiga la aroorinaya oo kale taas waa kitaabka waqtigiiska adhaa jirin bal waxaan leeyahay haddaba laba arrimood oo aan doonaya aan idinku yar baraarujinaya jirto kollay yar xagga barashada qayb weyn kaba ahayd mid waxa weeye kutubta si fiican baa loo raacan jiray shaqu markuu kaba baxo dee kollay mutafariqiinna waa u ahaayeen bal majliska laguma kala tegi jiray ama halkii hore dee ninka uu roonay muciidka ku soo celin jiray hadda kooxaa la noqon jiray ilaa casharkii kale iyadoo bal waxa dhacaya sida markaa sheekada la hor fadhiyo inay dadka qaarkood woodaan laakiin markay xertu raacanaysa ruux woodaya ma jirin sababtoo niqaash baa jira oo dood baa jirta mid kasta dee dalbigiisa ayaaba jirada lasoo jeeda waxaana lagu dadaali jiray wixii la yiri oo dhan inaan waxba laga tegin wixii dee la qabashada waa lagu celcelin jiray ilaa haddii kooxa la noqdana ka ugu fahmo daran isaga naftiisa waqti la siin jiro markuu kanka dhegeysto ilaa dhowr ka soo dhegeysto ayaa isagana ay noqonaysa in fursad la siiyo laga dhegeysto isaguna bal ha soo raaco taas bay ahayd oo markaa raacashadii de arrintaa shaqaalaa la wada noqdo raacashadii ma jirto qaybna kitaabta fahamkeeda kitaab aan la raacani kollay qiimo laha arrin kalaa jirtay oo dee taasi ahayd kutubta dabeecaa la lahaa kitaabka waa lagu celin jiray asalahaan kutubay dhowr goor kutubta waaweyn dhowr goor lagu celin jiray bal culimmada qaarna hadbay lahayn oo kitaabkii marka la dhammeeyo horta waa lasoo raacan jiray marka layse soo wada gaadhsiiya xorta soo dabdisee lasoo budliyo ayaa haddana lagu celin jirayoo celinta kitaabka ruuxu markii hore waxaa la arkaa fahamku inaanu adkaynba bal markii dambe raacashadii waxyaalo ishkaalaad badani kuma yimaadeen marka mar labaad iyo mar saddexaad kitaabkii la aqriyo kitaabka waa sugnaanaya marka inaga waxa leeya raacashadna ma jirto kitaab lagu celiyaana ma jirto waa la soconaya unoo kalo iyadana taasi de waa wax xarnimada iyo dhacbaadkii raacay laakiin waa dariiqo aada u fiican bay ahayd me bal waxaan leeyahay haddana kale da wixii lagama tegay bal kitaabkii ha la raacdo kale anigana kitaab kale ay sugayey way ficnayd waa siday in la raacay laakiin kitaabkiina mama jirto laga yaabaa fil mustaqbal inaan taas mar kale haddii ilaahay nafta ii daayo si umuurahan u sugnaatee bal waxaan leeyahay raacashaduna haddii aan imika la raacan marka lasoo rooxayo waqtiyadii haddii ruuxu rafiiq samaysto ama laba intii isku dhawo ay kitaabkii wada raacato kitaabkaasaba wax la karayo baan leeyahay ee masaladu waa masalo waqtiyo waqtigii ruuxu dadkiisa waqti u samaysan lahaayeen celintina dee kolley way ku wada xidhantahay dadkiio ee waxaad dhici karta dabeeca ama loo yeelahaybo waxaa la moodaya kitaabkii kale dad ma dhegaysaday la bartay kitaabkasaa laguma bartee ee kutubta waaweyn oo kale waxa dhici karta in marka manhaajoo kale cibaado la aqriyo haddana iyadii lagu celin jirin tan kitaabkii kale la gaadhay oo kalkol dhowr goor la israacin jiro oo dee adigu tan baa keenaysay kitaabkii in la basleeyo oo uu kitaabkiina uu sugnaado ciddii fahmalag maha dadka ugu wada sugnaanin boqolaal baa meel isugu imanayo dhowrun baa ka baran jirto had iyo goor waa dabiicada goosta ay tahay waqtigii horeba qarnigii quruntii horeba saasay arrintu ayd kumayaal baa rixlo ku kulmi jiray haddana waxaa hadhow dadku ama midbaa halkaa kaga tegaya midbaa dhimanaya midbaa wax kale midbaa arrintiisoo de inunbaa kala soo bixi jirte laakiin hadda waxan leeyaa dariiqii lagu soo bixi jiray taas ayde bal xagga raacashada tan kale imika muhimku waa dee arrin mid kasta ruux kasada u suurtagelaysa haddii kale wixii dhegaysiinoo iska dhig ama in raacashadii in laga dhigo ruuxu markuu gurigiisii taga intuu meel ku jiifsado uu saa isha u mariyo raacasho maayo ihtimaam bay u baahantayo xusuus wixii alla xusuusanayo iyo dal kitaab uu dhegaysanayo waa taa le xirto haddii sheekha marka la horfadhiyo barkooda ay lugoyn jireen marka layna raacana cedibay lugoonay waayo nashaad badan baa jiray wada hadal baa jiray kanaa wax xusuusanaya kan halti saas may ahayn baa meeshii imanaysa saa laguma laqbayn oo kale bal markaa waxaan leeyahay waa umuuro kolley dee iska malaa taariikhi naga geraya waan asal ahaanna waxaas markaa iyo habkii iyo jaanibkaas cidna may taariikhayn cidna ma hayso dee waana lagama sii imaan mana jirte laakiin kolley waana wax malaa taariikhayntoodu dadkii dee ay aad u roonayd been waxaan leeyahay bal umuurahan idiin tilmaamaya taa weye kelimad mashqsanaa نضع الجانب